habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa habeen khamiisa kow iyo tobanka bisha julaay sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo booklen v o e somaly com iyo filmiyada magaalooyinka geeska afrika qaar waxaana caawa idaacadda weydilada kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu ibraahim xasan cabduri
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo maamulada gaalkacyo u sheegay in dowladda federaalka ah ay gacan ka siinayso nabadaynta iyo isu soo dhowaanshaha bulshada waa inaad gaalkacyo soomaaliya uga dhigtaan tusaale si intana kale ayna kugu daysadaan annaguna waan idin garab taaganna gaalkacyo nabaddeeda waa idinkala shaqaynaynaa labada maamulba waan la shaqaynaynaa wax walba oo aad uga baahan tihiin dowladdana maamulkiinaan kala hadlaynaa dowladda federaalkaana gacan idin siinaysa sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a waxa loo yaqaano xukuumadda elektroniga ama egovernmentiga waxay ka soo ifbaxeen dowladaha soo koray kuwa horumarayba ayadoo looga galaaya markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabka u qabtaan taasoo looga gudbaayo adeega warqad iswadaarsiga qof walba muwaadin oo helo adeeg hufan si loo qayxo maxaa laha wax loo yaqaana xog la xiriirta tiknolojiyadda wararka kale aan idiin hayno ee aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah laasacaano oo uu ka socdo qorshe dib loogu qaabaynayo magaalada muddo soddon sannadood kadib barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban ciyaaraha iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan hadduu eeba yidhaahdo marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
baarlamaanka dalka faransiiska ayaa khamiistii maanta ansixiyey sharci dhinaca dhaqaalaha ah oo dowladda u oggolaanayay in canshuurta lagu kordhiyo shirkadaha waaweyn ee dhinaca teknolojiyadda taasoo keeni karta inuu xumaado xiriirka faransiiska iyo maraykanka sharcigan cusub ayaa saameyn doona shirkadaha tunka weyn ee dhinaca digitalka ee kala ah google apple facebook iyo amazon kuwaas oo xafiisyada ay ku leeyihiin qaar ka mid ah dalalka ku yaala yurub aysan bixin canshuur balse soo xareeya faa'iido mug weyn aqalka sare ee baarlamaanka ayaa maanta ansixiyey xeerkani kadib markii uu aqalka hoose uu meelmariyey horaantii bishan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa tallaabadani ka carooday waxaana uu amray in baaritaan lagu sameeyo sharciga dhaqaalaha ee uu faransiisku rabo in uu ku canshuuro shirkadaha waaweyn ee maraykanka ee dhanka tiknolojiyadda waxaana suurtagal ah in maraykanka uu kordhiyo canshuurta uu ka qaado badeecada uga timaada faransiiska dowladda faransiiska ayaa ka qaadi doonta xafiisyada shirkadaha teknolojiyadda maraykanka ay ku leeyihiin faransiiska canshuur dhan saddex dhibic eber boqolkiiba
hay-ad gargaar oo caalamiya ayaa maanta oo khamiisa waxa ay eedeysay weerar lagu qaaday xarumaheeda caafimaadka ee gobol ku yaalla bartamaha waddanka afghanistan oo lagu dilay afar qof iyadoo weydiisatay in la sameeyo baaritaan madax bannaan hay-addaasi oo ah mid aan duuli ahayn oo laga leeyahay dalka sweden ayaa waxa ay sheegtay in laba ka mida shaqaalaheeda ay ku jiraan dadka dhintay iyadoo mid kalena la la-yahay kadib weerarkaasi oo ka dhacay gobolka wardog hay-adda ayaa sheegtay in weerarkaasi lagu dhintay ay geysteen ciidamada amniga waxaana markii ciidanka ay gelayeen dhismaha ay dileen mid ka mida shaqaalaha oo weheliyey qof bukaana dad badan ayaa la xiro oo bannaanka dhismaha loola baxay sida ay ku warantay hay-adda shaqaalaha hay-addaasi ee dhintay ayaa meydkooda waxaa laga helay meel konton mitir u jirta dhismaha ama xaruntaasi madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu la kulmo madaxweynaha cusub ee ukrain si loo soo afjaro colaadda dhimashada badan dhalisay ee labada wadan ee deriska ah ka dhexaysa hadalka putin ka soo yeeray khamiistii maanta ayaa jawaab u ahaa yabooha uu dhowaan sameeyey madaxweynaha cusub ee ukrain oo ugu yeera ruushka inay wada hadlaan iyadoo wadamada britain faransiiska jermalka iyo mareykankan ay door dhexdhexaadnimo ka qaadanayaan wadaxaajoodka maer putin ayaa jawaabtiisa ku sheegay in wadahadaladani aysan suurtagal noqonaynin in ay bilowdaan ka hor inta aysan ukrain dooran baarlamaanka cusub kadib markii la doortay bishii meey ayuu madaxweynaha ukrain zeleniski waxa uu wacad ku maray inuu soo afjari doono colaada bariga ukrain taas oo gallaafatay nolosha dadka badan toban kun oo qof tan iyo sanadkii labada kun afar iyo tobankii xiriirka labada wadan ayaa aada u xumaaday markii uu ruushka uu qarameeyey gobolka gacanka krameya sanadkii labada kun afar iyo tobankii islamarkaana uu taageeray kooxaha gooni ugosadka ah ee gobolka dombasa ee isla bariga ukrain
dowladda britain ayaa maanta sheegtay in doonyo ay leedahay iiraan ay isku dayeen inay is-hortaag ku sameeyaan markab shidaal oo laga leeyahay dalka britain xilli uu marayay marinbiyoodka hormus bayaan ka soo baxay xukuumadda britain ayaa waxaa lagu sheegay in dhacdadani ay ku lug leeyihiin saddex doonyo oo iiraan ay leedahay iyadoo bayaankaasina lagu sheegay in doonyahaasi ay dib u gurteen kadib markii digniin ay ka heleen markab dagaal oo faransiisku uu leeyahay ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ayaa beeniyey eedeyntaasi ka timid britain wakaalada wararka ee dalkaasi iiraan ee faris ayaa waxay sheegtay in doonyaha iiraan ay marika hormus ee u dhexeeya iiraan iyo khaliijka ay ka sameeyaan howlo ilaalin ah maalin kasta islamarkaasina aysan jirin wax maraakiiba ama doonyo ah oo ay isku dhaceen gaar ahaanne maraakiib britana
warkii caalamka ayaad dhegaysateen halka aad kala socoteenna waa voice of america washington habeen wanaagsan dhegaystayaal aan ku bilowna ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo maalmahan ku sugnaa gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa shalay tegay waqooyiga magaalada gaalkacyo ra-iisul wasaaraha oo dadweyne fara badan kula hadlayay garoonka cawaale ee magaalada ayaa u sheegay reer gaalkacyo in dowladda federaalka ay gacan ku siinayso labada maamul ee magaalada ka jira ee puntland iyo galmudug nabadeynta iyo isu soo dhoweynta bulshada waryaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan noo soo diray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre oo habeena ku sugan magaalada gaalkacyo daanta koonfureed ayaa shalay gelinkii dambe u gudbay ee dhinaca waqooyi ee gaalkacyo halkaa uu kula hadlay qeybaha bulshada inkastoo ra-iisul wasaare khayre joogitaankiisa gaalkacyo ay qeyb ka tahay safaro uu ku tegey qaar ka mida deegaanada galmudug haddana socod gaaban uu ku tegey daanta waqooyi ee gaalkacyo ayaa mas-uuliyiin ka tirsan puntland waxa ay sheegeen in bookhashadii khayre ay ahayd mid aan habmaamuus ra-iisul wasaare loo marin ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo qeybaha dhallinyarada kula hadlayay garoonka kubadda cagta cawaale ee daanta waqooyi ayaa u sheegay in dowladdu ay kaalin ka geysan doonto la shaqaynta labada maamul ee gobolka ka arrimiya si dadku ay nabad ugu wada noolaadaan ammaanadii la idiin dhiibay soomaalinimadii dhallinyaranimadii sharaftii xooggii caqligii cilmigii idinka ahaayo diyaar mawtihiin soomaaliya midaysan soomaaliya sharaf leh soomaaliya xooggan soomaaliya soo ceshata meeshii ay dunida uga jirtay gobonnimada gaalkacyaa hormuud aheeda hormuudka ma qaadanaysaan qabyaaladda ma ku beddelaynaa qarannimo musuq maasuqa ma ku beddelaynaa iimaan iyo sharaf reer gaalkacyo hormuud ma u noqonayaan waxaan idinkugu imid inaan idinla wadaago qalbigayga sida aan raalli idinkaga ah waxaan rabaa inaan idiin sheego gaalkacyo nabad ah waa soomaaliya nabad ah gaalkacyo hagaagsan waa soomaaliya hagaagsan gaalkacyo isdhex gasha waa soomaaliya isdhex gasha xalka gaalkacyo isagoo midaysan waa kii midayn lahayd soomaaliya waa inaad gaalkacyo soomaaliya uga dhigtaan tusaale si intana kale ay idinkugu daysadaan annaguna waan idin garab taagannaa gaalkacyo nabaddeeda waa idinkala shaqaynaynaa labada maamulba waan la shaqaynaynaa wax walba oo aad uga baahan tihiin dawladdana maamulkiinaan kala hadlaynaa dawladda federaalkaana gacan idin siinaysa sidoo kale waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo si loo xoreeyo dalka waxaan bilownay in ciidamo laga qoro dhuusamareeb in laga qoro caabudwaaq in laga qoro xeraale in laga qoro hurshe in laga qoro barambol idinkana diyaar ma u tihiin dalkiinna inaad difaacdaan dowladdiinnima diyaar ay u tahay soomaaliya ha noolaato wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland maxamed dhamancad ayaa saluhu ka muujiyey tegitaankii ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ku tegey daanta waqooyi ee magaalada gaalkacyo waxaan rabnaa halkan inaan si kooban idinla socodsiinno sida wax u dhaceen annaga wasiirrada yadan qayb ka mida shalay ayaanu nimid subaxii gaalkacyo waxaan u nimidna waxay ahayd soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo ku sugnaa dhanka waqooyi dhanka koonfureed ee magaalada ee galmudug oo uu halkaas u joogay safar shaqo kadib markii uu dalbaday inuu maadaama magaalada ay tahay magaalo hal magaalo ah maadaama magaaladu ay tahay magaalo nabadeed oo muddo laga shaqaynaya nabaddeedoo meel fog laga keenay inuu soo booqdo dhinaca puntland waxaan u nimid marka inaannu isimada iyo waxgaradka iyo maamulka iyo hay-adaha kala duwan ee shacabka aanu xoojinno soo dhowayntiisaas nasiib darro tan iyo shalay waxaannu ku jiray kan puntland ahaan u diyaargarowga arrintaas iyo inaannu diyaar u nahay laakiin waxaa dhacday in la isla afgaran waayey xannaankii loo soo dhowayn lahaa oo ay tahay puntland ahaanna inaannu diyaarinnay maqaamkii uu mudnaa ra-iisul wasaare soomaaliyeed mid la mida midkuu ku mudnaa inuu ka soo dego ayraboorrada isagoo puntland booqanaya baannu ugu diyaarinnay inuu ka soo gudbo dhanka galmudug ee gaalkacyo oo u soo gudbo dhanka puntland ee gaalkacyo waxaasan nasiib darro ah waan rabnaa inaan idinla wadaagno in ay arrintaasi suurtogeli weyday ayna ku adkaysteen ra-iisul wasaaraha iyo dadkii la shaqaynayaba inay yidhaahdeen annagu meeshaan umaanaan imaan in maqaam naloo sameeyey brotocool umaanaan imaan inaannu shirar gallo oo dadka aannu la hadallo laakiin waxaannu u nimid inaannu waxaannu rabnaa inaannu dad bannaanbax samaynaya aannu dhex gallo arrintaas waxaan u sheegnay in dadka ay la hadlayaan ummadda reer puntland qaybihiisa kala duwan oo ismadu ugu horreeyaan oo odayaasha leh oo ganacsatada leh oo dhallinyarada leh ay la hadlayaan meelaha kale ay rabaan inay maraan oo kula hadlaan ayadana sidaas si la mid ah in loogu diyaargaroobaya haddii lahaydmo waxaa dhacday hannaankii iyo maqaamkii aan ugu taragallay si mas-uuliyad darra ku jidho inuu ra-iisul wasaaruhu u diiday
ra-iisul wasaare kheyre ayaa habeenno ku hooyanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wuxuuna ku howlan yahay sidii uu u dhammayn lahaa tabashooyin ay qabaan qaar ka mida beelaha deggan gobolka oo ku aadan ka qaybgalka shirkii nabadaynta beelaha galmudug ee kowdii bishan uu ra-iisul wasaare kheyre kaga dhawaaqay dhuusamareeb inay taallo gogol lagu turxaan bixinaya khilaafaadka ka dhex jira beelaha galmudug hase ahaatee ilaayo hadda ma jirto wax wadahadal ah oo dhex maray ra-iisul wasaaraha iyo duqeyda dhaqanka gobolka mudug ee galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
soddon sano kadib magaalada laascaano ee gobolka suul ayaa waxaa ka bilowday qorshe lagu qaabeynayo magaaladaasi oo halkaasi ay ka wado wasaaradda howlaha guud ee somalilan warigeena v o a laascaano cabdikariim ulol ayaa qorshahaasi waxauu ka wareystay injineer maxamed cabdi jaamac oo aqoon u leh qaabeynta jidadka iyo dhismayaasha magaalooyinka
runtii qorshahan waa qorsho aad muhiim uga ah bulshada ku nool gobolka sool gaar ahaan degmada laascaanood in ay maxay ahayto arrintaa ay gacmaha isugu geeyaan soo dhoweeyaan waayo habaynta magaaladu waa waxa keliya ee magaalo ku dhisanto bilow ilaa dhammaad ama boqolaal sanno loo aayi karo waxaana odhan lahaa hadda ha laga digtoonaado in mar kale ay dhacdo in dib loo habeeyo oo masalan meeshii iyadoo cariisha ama seesa la dumin karo in la dumiyo iminka intii la dumin lahaa iyadoo daara ama dabaq sida loo sameeyo wadooyinka iyo magaalo cusub in la rabo in la qorsheeyo iyo tii horey u dhisnayd maxaa loo baahanya kow in la helo technicianska ama farsamo yaqaanadii khibradda u lahaa arinta la qabanayo ama town balaanka ama master balaanka marlabaadka inay bulshadu aragto qiimaha ay ugu fadhido arrintani oo ay wax badan una dulqaataan kana tanaasulaan waayo waxaad arkaysaa ama boos la bixiyey sideetanaadkii oo weli muxuu ahaa seesa sharciyadu siday tahayna dhulka marka la bixinayo wuxuu leeyahay sharci waxaa lagu bixiyaa qofku inuu lix bilood ku dhisto haddii ku dhisan kari waayana lix kale loogu daro haddii kale muwaadin kale la siiyo marka seeska soddon sannadood yaalay ee aan waxba lagaba qaban waxaan odran lahaa haddii toonbalaanku kusoo hagaago in qofkaasi iska ilaawo waayo waxaa ka wanaagsan in dalka la dhiso wadooyinkii markii hore la sameeyey ama ay dadku ku heshiiyeen inay guryahooda isu jiraan iyo tan hadda la samaynaya bal ka waran maxaa ka dhalan karaya haddii dadku ay u qaataan in wadooyinka iyaga u dhexeeya uu dhul isu bedelo tan hadda la samaynayana ay noqoto waddada sharciga
ah taas aniga laftigaygu waan ka fekeray qaabka iminka dhulka intaan ka ogahay loo waxaynaya waxa weeye baloorkii in laga dhigo afartan boqol lagu dhuftay afartan marka intaasi ay israacdo wadooyinna laga furo markaa dhulku wuu bedaroobi jiray oo wuxuu ahaan jiray seked wado seked wado marka iminka waa laysu raray sida qorshaha aan ka warhayo marka waxa weeye taasaa wanaagsan laakiin waxaa dhici karta qofku dhulkii uu lahaa inuu u dhaqaaqo dhinac kale oo wado noqdo meel ahayd markaa boosna ay noqoto muxuu ahaa wado markaa wadadii uunbaa guurtay waxa laga yaabaa dhib badan inaanan ka iman cabirku uu isu yimaado laakiin shantaa mitir lagu daray baloodhka inay la timaado muxuu ahaa arrin u baahan inuu dadku taa ogaado oo dhulkiisu aanu ugu talagelin inuu intii ahaado bal dhibaatooyinka ka dhalan kara haddii aan si weyn looga fakarin waxyaabaha culayska keeni kara maxay tahay runtii waa arrin dhul layska degay oo nidaam ahaan aan lagu degin oo dadku gacantooda ay qufeen oo wadooyin samaysteen way ka imanaysaa cillad waxaa laga yaabaa inay dhib ama isqabsi dadka ku keento laakiin waxaa odran lahaa tala ahaan marka ugu horeysa dhulkaa in wakti la siiyo oo dadku si ay u kala leeyihiin xal loo yela gaadho marka xalkaa la gaadho dabadeedna inta kale la dhaqaajiyo oo marka taa la soolofgareeyo xagga kale loo guuro haddii kale waxay inuu yimaado lanconfa way dhici kartaa oo laysku qabsado way dhici kartaa taasna waxaa ka dhalan kara dhibaato kasta ayaa iman karta xilli kasta faa'iidada uu xambaarsan yahay qorshahani baa waxay ka weyn tahay qofku inuu doono ama balood ka lumay ama laba baloodoo ka lumay waa in dadku muxuu ahaa si mug iyo miisaan ay arintaa iyagu una soo dhoweeyaan iskuna taxalujeeniyaan inay waxna ka tanaalusulaan wixii khaldamana ay wax ka saxaan waxyaabaad kula talinaysaa wasaaradda maadaama dhul gacanta lagu hayo magaalada gudaheedana uu saameynayo banaankana uu saameynayo
iyada waxaa waajib ku ah qorshaha si cadaalada inay u fuliyaan oo muxuu ahaa siman dadkana waxaa laga rabaa inay ka tanaasulaan dhulkan oo dhan inay iyagu ku takrifalaan oo qaataan waa inay qaar ku soo celiyaan ummadda oo loo isticmaalaa ama dhakhtar ama iskuul ama waddo kale ama masaajid dhul loo isticmaalo baan odhan lahaa dadka laftigoodu inay wax badan ka tanaasulaan oo ay bixiyaan
kaasina wuxuu ahaa injineer maxamed cabdi jaamac oo u warramayay wariyehena laascaano cabdikariim olol
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan uga hadli doono internetka iyo mustaqbalka dunida iyo saamaynta uu nolosha ku yeeshay adeegsiga internetka iyo teknolojiyadda casriga ee la xidhiidha ayaa si weyn u saamaysay guud ahaan nolosha aadamaha waxaa isbeddel uu ku yimid dhinacyo kala duwan oo nolosha ah kuwaasi oo laga yaabo inaanay dib ugu noqonin sidii ay arrimuhu horey u ahaan jireen haddii aynu eegno dhinacyada ugu muhiimsan ee uu isbeddelku ku yimid waxaa ka mid ah hannaankii waxbarashada gaar ahaan waxbarashada sare ee jaamacadaha waxaa fududaatay in ardaygu isaga oo dalkiisa joogo uu casharada la qaadan karo arday dal kale ku nool sida uu faahfaahinayo doctor cabdiraxmaan axmed obsiye oo loo yaqaano geeljire oo ah khabiir ku xeeldheer arrimaha waxbarashada waxbarashadan la yidhahda distance learninka ama waxbarashada meesha fog wax ka baranaya hortii horey soo bilaabantay kolbana door bay soo qaadanaysay oo heer bay soo gaadhaysay oo technologiga iyo qalabka lasoo saaraya door buu mar walba ka qaadanayay marka waxbarashadaas waxay kaga duwan tahay waxbarashada kale waxa weeye waa adiga oo gurigaaga joogo weliba tan hadda waktigan casrigaa socota haddii aynu ka hadalno aynu tii qadiimkii ka tagno tan hadda socotaa waxa weya adigoo gurigaagii jooga oo xafiiskaagii jooga oo haddaad doonto airboodka jooga ayaad calaaskii ku dhex jirtaa calaaskii kuwa calaaska dhiganayay ee laftigooda calaaska ku dhex jiray ayaad calaaskii kula dhex jirtaa oo waxa ay samaynayaana aada la samaynaysaa maxaan ku dhahay macalinka wax u dhigayna aada daawanaysaa oo aada dhegeysanaysaa weliba waxay dheer tahay waxaa laga yaabaa marka calaaska uu ardaygu ku jiro in waxbarashadaa uu macalinka u sheegayo uu ka faa'iidaysto hadduu ardaygaasi uu yahay arday xariif ah oo attentionkiisa iyo caqligiisa o dhanba uu soo jeedo waxa laga yaaba inuu toddobaatan boqolkiiba lixdan boqolkiiba macalinkaa ka qabsado laakiin ka onlinekii waxaa laga yaabaa inuu hadhowt hole macalinkii uu dib u dhegaysto oo ma uu toban jeer ku ceshado oo labaatan jeer ku ceshado oo uu intaa dheer yahay jaamacaduhuna inta badan hadda dee konton boqolkiiba waxbarashadooda waxay u bedeleen jaamacaddii doonta ha ahaatee waxay u bedeleen waxbarashada online-ka ah waayo dadkii waxay noqdeen mashhuul beero kala duwan bay joogaan marka technologiga koray ee hadda jira ayaa wuxuu suuro geliyey in waxbarashadii online-kii ay maaragtay ay ay baadidka la kala baxdo oo ay beri dhow waxaa laga yaabaa inay aada u saameyso oo ay qabsato maxaan ku dhahday dhammaan field kasta oo waxbarasho imika house kasta oo waxbarasho oo wax lagu dhigaa online jaamacad kasta waxaa leedahay class dee qaabkii asligii loo barto ee la yaqaanay traditional classka la yidhaahdo iyo qaabkan online-ka aba jaamacad kasta iminka way leedahay marka taariikhda weyn bay leedahay technologiga iyo waktigaa lagu jiraana door weyn buu ka qaadanayaa in faa'iido badan laga gaadho oo midhaheeda si fiican loo gurto internetka ayaa arrimaha kale ee uu nolosha casriga ah ku soo kordhiyey waxaa ka mid ah hannaanka ay dowladuhu u shaqeeyaan una fidiyaan adeegyada ay bulshada u baahan tahay hannaankan oo afka qalaad loo yaqaano e government ayaa dadweynaha u sahlaya in adeegyadii ay dowladdu bixinaysay sida helista waraaqaha aqoonsiga qabashada lacagaha cashuuraha iyo wax la mid ah ay ka heli karaan internetka iyagoo aan tegin xafiisyada dowladda sida uu faahfaahinayo injineer cabdisataar carabow ibraahim oo ku xeeldheer culuumta kombyuutarka waxaa loo yaqaana xukuumadda electroniga ama e governmentiga waxay kasoo ifbaxeen dawladaha soo koray iyo kuwa horumayo kuwa horumarayba ayadoo looga galayo markaa in la horumariyo adeega dawladda ay shacabka u qabtaan taasoo looga gudbayo adeega warqad iswadaarsiga si qof walba muwaadin oo helo adeeg hufan boos walba uu joogo si loo qeexo maxaa laha waxa loo yaqaana xog la xiriirta teknolojiyadda ay u wada gaari lahaayeen qof walba muwaadin walbo sidaasoo kale xukuumadda electronic waxay tilmaamaysaa inay tahay wadadii horumarka iyo kobaca dhaqaalaha saamaynta ugu badan ee uu internetku ku yeeshay nolosha casriga ah ayaa waxay tahay qaabka ay dadku u xidhiidhaan kadib markii ay soo shaacbaxeen baraha bulshadu ay ku xidhiidho ee loo yaqaano social mediaha sida facebooka twitterka snabchatka whatsappka iyo qaar kale oo la hadalhayo inay mustaqbalka soo baxaan baraha bulshada ayaa saamaynta ay yeesheen waxaa ugu muhiimsan iyadoo oo dad badan ay la qabatimeen oo aanayba kama maarmi karin sida ay faahfaahinayso sahralladan cali oo ah aqoon-yahan ka faalloota arrimaha bulshada waxaad moodaa wax kastaba inay ii fududaadeen tusaale ahaan haddaan jaamacad dhiganayo wax fudud si fudud aan casharadaydi ku heli karo si fudud anigoo shaqadii jooga ama gurigii jooga aan jaamacadaydi toos online ugu dhigan karo wax kasta waxaa maxaa la dhaha ii fududeeyey wax kasta oo faa-iida noloshayda u ah waxaanay ka dhigan tahay habka aad u isticmaalka social mediaha nooc kasta uu yahay wuxuuna iga dhigay qof update ah oo la socota adduunyada waxa ka dhacaya waxa wadankayga ka dhacaya siyaasadda gudaha iyo tadabadaba inaan toos la socdo bulshadu siday u nooshahay inaan toos la socdon update ahaado subax kasta qof kastabana waa sidaas markaad habeenkii seexanayso waxa ugu dambeeya si eegaysaa waa teleefonkaaga iyo adduunyadu halka isla marayso subaxii markaad indhaha kala qaadana halkaas unbaad xalay maxaa dhacay marka noloshayda wax badan buu ka bedelay laakiin waxaan ka fikerayaa mustaqbalka ubadka dhalan doona markaad idinku sidan tihiin sidee bay noqon doonaan xageebaa adduunyada looga socon doonaa marka iminka adduunku sidan yahay sidan oo dhan laisku ogyahay saamaynta uu internetka iyo guud ahaan tiknolojiyadda casriga ahi ay dadka ku yeesheen ayaa waxaa barbar socda baaqiyo muujinaya in loo baahan yahay taxadar dheeraad ah oo aan nolosha oo dhan lagu xidhin tiknolojiyadda casriga ah sida uu faahfaahinaya cabdirashiid maxamed aadan oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha caalamiga ah waxa weeye technologygu waxa weeye shay dee sidaa u yimi u tegi kara maaha shay nolosha bini aadamka in si toosa loogu wada xidho oo bini aadamku ay shaqayn kari waayaan noolaan kari waayaan haddii aan technology jirin sida ay hadda u eg tahay ee ay noqoto mid nolosha bini aadamka saamaynta ay ku leedahay noqon karto mid xadidan oo limit leh arrimaha kale ee taxadarka u baahan ee ka dhashay saamaynta internetka ayaa waxaa ka mid ah adeegsiga guracan ee baraha bulshada iyo faafinta wararka been abuurka ah sida uu tilmaamayo garyaqaan guuleed axmed jaamac horta khasaaraha weynay leeyihiin waxaa kamida oo laga yaabo dadka badankooduna aanay dhaadayin in xogtii qofka u gaarka ahayd in noloshiisa ku khusayso o dhan dad soo dhigayo oo taabadeedna taasay taasi xun u isticmaali karaan dadyo kale oo privacygii dadkao dham ay dibadda usoo baxayso aanay baraha bulshadu qarin waxaa kaloo dhici karta siba adduunyada inta badan ku dhacda in dadyooga dembiyada abaabulan ka qayb qaata ay u adeegsadaan baraha bulshada ah siday dunuubta ay siba ugu soo jiidan karaan dadyooga da-yartaa markaa dunuubtana way sahashaa way fudaysaa mararka qaarkoodna xagga dhaqanka soomaalida markaad ka eegtid wararaan san lahayn oo run ahayn oo amniga wax yeeli karayo wada jirka bulshada ayaa si iyaroo fudud loogu fidin karaa dabadeedna ay bulshada u dhexgelin kartaa khasaare caruurtana waa ku dhibaata iyaga laftigooda oo waxyaabo nool ahaan laga ilaalin kari lahaa ayaa isticmaalka baraha bulshada ay u sahlayaan inay arkaan carruurta dabeedna dhaqankooda iyo noloshoodaba dhibaato ku keeni karta marka waxyaabaha waaweyn hadda adduunyaduna warwarka weyn ka qabto ay tahay soomaaliyaduna inay tixgelinteeda siiso waxaa kamida in urada xag jirka ah oo kale ay si sahlan u adeegsadaan baraha bulshada dabadeedna dad dhalinyaro aanay markii hore gaari lahayn ay hadda si fudud u gaadhaan oo aragtidooda qalabsan gaarsiiyaan taasina halku adhowto noloshii guud ee dalka ay dhibaato ku yeelato marka waxyaabahaas waxyaabahaan isleeyahay waxyaabaha khatarta ku ah bulshada ee loo adeegsan karo baraha bulshada
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliya
xuseen barre aadan ayaana nala socodsiinayay barnaamijka bandhigga v o a oo aad kala socoteen idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington caweysin wanaagsan ayaana mar kale idin leenahay waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada idinku soo maqanaa waxaa ka mid a dhegeystayaal barnaamijkii wargeysyada iyo ciyaaraha iyo dooda gaaban hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa qodobadii warka ugu waaweynaa
baarlamaanka dalka faransiiska ayaa khamiistii maanta ansixiyey sharci dhinaca dhaqaalaha ah oo dowladda u oggolaanaya in canshuurta ay ku kordhiso shirkadaha waaweyn ee dhinaca teknolojiyadda taasoo keeni karta inuu xumaado xiriirka faransiiska iyo maraykanka sharcigan cusub ayaa saameyn doona shirkadaha tunka weyn ee dhinaca dijitaalka ee kala ah google apple facebook iyo amazon kuwaas oo xafiisyada ay ku leeyihiin qaar ka mid ah dalal ku yaala yurub aysan bixin canshuur balse soo xareeya faa'iido mug weyn aqalka sare ee baarlamaanka ayaa maanta ansixiyey xeerkani kadib markii uu aqalka hoose uu meelmariyey horaantii bishan madaxweynaha maraykanka ayaa tallaabadani ka carooday waxaana uu amray in baaritaan lagu sameeyo sharciga dhaqaalaha ee faransiiska uu rabo in uu ku canshuuro shirkadaha waaweyn ee maraykanka ee dhinaca teknolojiyada waxaana suurtagal ah in maraykanka uu kordhiyo canshuurta uu ka qaado badeecada uga timaada faransiiska
hay-ad gargaar oo caalamiya ayaa maanta waxa ay eedeysay weerar oo ay cambaaraysay weerar lagu qaaday xarumaheeda caafimaadka ee bartamaha afghanistan oo lagu dilay afar qof iyadoo weydiistay in la sameeyo baaritaan madax bannaan hay-addaasi oo ah mid aan dowli ahayn oo laga leeyahay dalka sweden ayaa waxay sheegtay in laba ka mid ahaa shaqaalaheeda ay ku jiraan dadka dhintay iyadoo mid kalena la la'yahay kadib weerarkaasi oo ka dhacay gobolka wardog madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu la kulmo madaxweynaha cusub ee ukrain si loo soo afjaro colaadda dhimashada badan dhalisay ee labada wadan ee deriska ah ka dhexaysa hadalkan putin ka soo yeeray khamiistii maanta ayaa jawaab u ahaa yabo uu dhowaan sameeyey madaxweynaha cusub ee ukrain oo ugu yeeray ruushka inay wada hadlaan iyadoo wadamada ingiriiska faransiiska jarmalka iyo maraykankuna ay door dhexdhexaadnimo ka qaadanayaan wadaxaajoodka maer putin ayaa jawaabtiisa ku sheegay in wadahadaladani aysan suurtagal noqon karin ilaa inta ay ka bilowdaan doorashooyinka baarlamaaniga ah ee cusub kadib markii la doortay bishii mey ayuu madaxweynaha ukrain zeleniski waxa uu wacad ku maray inuu soo afjarayo colaadda bariga ukrain taas oo gallaafatay nolosha dadka badan saddex iyo toban kun oo qof tan iyo sanadkii labada kun afar iyo tobankii dowladda britain ayaa maanta sheegtay in doonyo ay leedahay iiraan ay isku dayeen inay is-hortaag ku sameeyaan markab shidaal oo laga leeyahay dalka britain xilli uu marayay marin biyoodka hormus bayaan ka soo baxay xukuumadda britain ayaa waxaa lagu sheegay dhacdadani in ay ku lug leeyihiin saddex doonyood oo iiraan ay leedahay iyadoo bayaankaasina lagu sheegay in doonyahaasi ay dib u gurteen kadib markii digniin ay ka heleen markab dagaal uu ingiriisku leeyahay madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa arbacadii waxa uga digay britain inay wajihi doonto cawaaqib kadib markii britain ay qabatay markab shidaal oo iiraan ay leedahay kaasi oo ay uga shakiyeen in saliid uu u waday dalka suuriya
halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa voice of america washington haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dooda gaaban waxaana soo jeedinaya xuseen xasan dhaqne
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena dooda gaaban ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre toddobaadyadii ugu dambeeyey waxa uu socdaal shaqo ku maraya deegaano ka mid ah maamulka galmudug oo khilaaf maamulka dhexdiisa ka jiray uu ragaadiyey howlihii maamulka ra-iisul wasaaraha ayaa muddadii uu deegaanadaasi marayay waxaa u qabsoomay guulo badan inkastoo deegaano markii hore dowladda federaalk laga taageersanaa uu lumiyey haddaba socdaalka ra-iisul wasaaraha ma lagu tilmaami karaa ilaa xad in xiisadii galmudug uu wax ka qabtay waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah mahad maxamed xasan mahad bayle iyo cabdifataax xaashi cismaan labaduba waxa ay ka mid yihiin aqoon-yahanka reer gobolada dhexe cabdifataax ayaa marka hore hadalka siinaya deegaanada galmudug tan iyo intii maamulkaas la dhisay qaab dhismoodkooduna wuu iska cakirnaa bulshadu waxaad moodaa inaysan mar walba cabasho iyo isjiijiid iyo xoogaha coleytan iyo dhibaatooyin fara badana ka jiray is-aaminaadara dhexdooda ah taas waxaa usii wehelisay hogaamiyaashii soo maray galmudug ayagana ma ahayn kuwa si xirfadeysan ama si hoos ugu daadegay tabashooyinkii bulshadu ay sheeganayeen taa marka waxaan leeyahay ra-isul wasaaraha socodkiisu ma filayo inuu yahay mid hadda booga dhigi kara waxyaabaha dhibaatooyinka halkaa ka jira mahadbayle waxaan isleeyahay sida muuqata oo xaqiiqada ah qof kastana arki karo dareemi karo ra-isul wasaare wax badan buu ka bedelay xaaladihii khalafsanaya ee ka jiray galmudug ka jira wax badan buu ka bedelay khilaafyo badan oo is-hortaagnaa oo dhanka xukuumadda galmudug iyo qabaalaadkii meesha wada deganaa ahaana waa isu keenay waxaweyaan dadkii way soo horfariisteen waxaan isleeyahay marka ra-iisul wasaaruhu safarkiisa wax badan bay ka bedeshay dhanka nabadda isdhexgalka bulshada iyo in bulshadii ay kala tagsaneed ay is aamintay cabdifataax reer galmudug marka la fiiriyo horta qaab dhismeedkooda geographically waa dad organised ah ma aha gobolada soomaalida oo kale way ka duwan yihiin soomaalida kale waxaa laga yaabaa dadku in isdhex fariisan yihiin familiality laakiin reer galmudug waa dad magaalooyinkoodu ay kala gogo-an yihiin bamil kastaa meeluu degan yahay taas waxay sababtaa bamil kastaa meeshuu degan yahay inuu ku awood badan yahay kuna xoog badan yahay ra-isul wasaaraha soomaaliya safarkiisii waxaa ugu horreeyay wasiirka arrimaha gudaha sidaan ka war hayno tegitaankii uu dhuusmareeb tegey waxa uu caqabadoo kala kulmay runtii waa iska caddeed dadkii meesha joogay ee maamulka ahaa ee madaxweynihii iyo xukuumaddiisii iyo baarlamaankiina si isku mid a maysan usoo dhoweyn wuxuu ku tegay meesha qaab ah inuu dadkii horta kala jibiyey madaxweynihii iyo tiimkiisii markuu kala jibiyey kabacdi oo fursad u helay inuu tiim ka mid oo la hadlo taasoo sababtay inu madaxweyne galmudug meesha isaga tago taasoo arrintii see cakirtay oo waxyaabihii meesha ka jiray ka dhigtay in loo laabto qaabkii hore oo deegaan ahaan markii hore ay u kala samaysmayeen waad maqlaysaa cadaado cabasheeda yeeraysa oo waxay leeyihiin cadaado galmudug wax xuquuqa kuma haysato waa inay xaqeed heshaa reer gaalkacyood ayagana dhibaatadooday sheeganayaan bulshada marka markii laisku soo duubo ra-iisul wasaaruhu waxa uu sii xoojiyey kala qoqobnaantii jirtay mooyaane ma jirto hadda wax isku keenida oo dhammaan reer galmudug in la isku keenay wax midaysan laga qaaday ma jiraan ay mahad aragtida cabdifatax waa maqlaysaa xaqiiqada iyo waxyaabaha waaqaca jira ee dadku ay wada fahmayaan ra-iisul wasaaruhu xaalado badan oo khalafsanaa oo gobolka gobolada ka jiray wax badan buu ka bedelay islaax buu abuuray dadkii buu sukaanay waa la wada fariistay waa la wada hadlay siyaasiintii ishayey kala geesaha kala fadhiyey meel qof mid kastaa meel u xirnaydna inay soo hor fadhiistaan ay wada heshiiyaan sameeyaan inay wixii ay wada lahaayeen shalay isku diidanayaan maanta is ogolaysi macnaha isla ogolaadaan in waxay wada leeyihiin aragtiyadii kala duwanaaye mid kasta gaar meel ugu jiraan ay isku keenaan galmudug is ogol oo hadda diyaar u ah inay wixii masiirkeeda ahaa inay ka wada tashato diyaar u ahna ra-iisul wasaaruhu socdaalkiisa ayaa abuuray waxaan ognahay inuu madaxweynuhu kaga horreeyey laakiin ra-iisul wasaaruhu xaaladii uu bedelay iyo sidii uu wax uga qabtay iyo sidii u dhexgalay iyo magaalooyinkii waaweynaayo ra-iisul wasaaruhu booqday iyo siduu bulshadii ay usoo dhoweeyeen siduu bulshada ula hadlay waxaan ka dareemaynaa qof kasta oo caqliga caqligiisu saliim yahay oo wax fahmi karaan uu dareemayaa inay reer galmudug ay isfahmeen waxaan arkaynaa dadkii galmudug mucaaradka ahaa ra-iisul wasaaraha ama xukuumadda nabad iyo nolol mucaaradku ahaa qaarkood ay muxaafid noqdeen waxaa sababeyna waxay ahaayeen shaqada wanaagsan ku irahdaa muhiimka ah uu ra-iisul wasaaruhu ka qabta meesha ka qabta ayaa sababtay waa maadsantaa mahad cabdifatax aniga waxaa rabnaa ra-isul wasaaraha haddii uu guulo gaaray in laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa iyo gurceel halkaas iyo ceelbuur ilaa iyo magaalada la yidhaahdo xarar dheere inuu isku keeno oo hal magaalo la isku yimaado oo uu odayaasha dhaqanka la kulmo ee wax ay ku midaysiyiin ay dhistaan wixii taas ka bedelan waxaan u arkayna annaga ololo gaara iyo dana gaara oo qof walbo siyaasi ama oday ha noqdo ama bulsho ha noqoto dhegta wax loogu sheegayo si dana gaara loo gaaro taas waxay ogaanaysaa cadna qaabka wax u socdaan inay tahay qaab olola doorashadiyaa soo dhow dalkii in dib loo tago bulshadii loo khudbeeyo ereya macaan loo sheego taasna macno ma soo korinayso reer galmudug waxawaaye waxaa dhex taalla colaad aada u weyn oo runtii kala qobqob weynaa jira oo siyaasaddu ay udubdhaxaad u tahay Eh, marka siyaasadda reer galmudug anigu waxaan soo dhaweyn lahaa ama aan dhihi lahaa ama aan ku tali lahaa in ayaga loo daayo dhaqankooda iyo siyaasigooda dhalinyaradooda aqoonyahankooda isku yimaadaan ka tashtaan haye mahad reer galmudug in dadkooda ayaga la isku daayo Eh, waxay sii xoojinaysaa qabilaysigii iyo nin kasta magaaladiisa inuu gaar u ooto oo yidhaahdo eh, intaana ii oodan intaan aniga hala ii daayo Eh, marka waxaan filayaa haddii eh, arrintaa iyada ah la sameeyo yani conflictiga iyo isku dhaca iyo in laysku weerar ay badanayso laakiin markii shaqadii wanaagsaneed uu ra-iisul wasaaruhu meesha ka qabta la eego Eh, walaalka wuxuu ku andacoonayay in kambeyn lagu jiro oo dadka hadalla macaan loo sheegayo hadallada macaan laga maarmaan waayo waa wixii dalkan xornimo lagu soo gaarsiiyey oo gumeysiga looga soo saaray hadal macaan adan laisu sheegin dadku hadal qurux badan aynu ku wada hadlin laab fiican aynu ku hadlin Eh, waxay badanaya wixii eh, eh, soddomeydii sane ee lasoo dhaafay ee waddanka ka jira ayaa sii badanaya marka dadka in laysku keeno oo loo adeegsado hadalla macaan loo adeegsado waa wax eh, aan isleeyahay waa wax wanaagsan aragti wanaagsan iyo siyaasad eh, furnaana furfuran oo ra-iisul wasaaruhu adeegsaday inuu bulshada isku keeno waxaan arkaynay eh, eh, ishaag eh, sheekh maxamed shaakir oo ra-iisul wasaaraha galmudug ah ee galmudug ahaa iyo eh, madaxweynihii labadoodu inay aragti isla qaateen ay heshiiyeen waxaan arkaynay madaxweynuhu markii uu meesha tagay socdaalkiisina ka dhalatay in ciidamadii ahlu sunna oo ahaa ciidamaha eh, maamul gaara sheegan jiray Eh, galmudugna aan ka tirsanayn dowladda federaalkana aan sheegi jirna hadda inay ciidamadii dowladda federaalka ay ka mid noqdeen oo la qarameeyey Eh, ma filayo marka inay wax weyn dhalinayso in la dafiro guulahaas waaweyn ugu ra-iisul wasaaruhu soo in la dafiro Eh, shaqada wanaagsan ee la qabto haba yaraata intay doonta halla ekaatee waa in qofka loogu mahad celiyo qofka lagu dhiirigeliyo Eh, haddii marka shaqooyinkii waa wanaagsanaa la qabta la dafiro qofkii lagu niyad jabiyo eh, ma filayo inay imaan karto in xal la gaaro haba yaraata xal la gaaro laakiin waa in tallaabta yar ee la qaaday ee wanaagsan ee dhanka wanaagsan loo qaaday dhanka horumarka loo qaaday in lagu dhiirigeliyo Eh, haddii laakiin la ismucaarado oo mucaarad ay noqoto waxay noqonaysaa eh, sac ninkii lahaa seenta kaga fadhiyo lama- lama lama rujin karo ma istaagi karo bulshada soomaaliyeed waxaa ku badan eh, wanaagga ay ma- mas-uuliyiinta dowladda uga sareysa ay qabanaysaa in la dafiro oo laga hor yimaado oo la mucaarado ee shaqaaqooyin lagu abuuro
cabdifataax waxaa tiri socdaalkii ra-iisul wasaaraha wax fiican ama natiijo fiican kama dhalan maxaa isleedahay haddii tallaabooyinkaas soo qaadi lahaa waxbaa kasoo kordhi lahaa xaaladda galmudug
waa mahadsantahay xuseen ani laba qodob rabaa inaan dul istaago labada qodob waxa waaye oo ku saabsan socdaalka ra-iisul wasaaraha qodob een, dowladdan dowladda ku horeysa afar sano ka hor markii la galmudug la dhisaayo dowladda hore process ay martaa jiray oo ahaa in ay jireen saddex maamul oo ahaa galmudug ximini xeeb iyo ahlu sunna qolo walba meesha meesheeda loogu tegey een, laaluush iyo wixii lagu qanci karaa lasoo qanciyey waa la keenay waxbaa la sameeyey maamul goboleeda la sameeyey galmudug magac yarada lasa qaatay calanaa la sameeyey afar sano ka bacdi waxaad moodaa halkii dowladda hore ka bilowda in haddana laga bilaabayo wax isbedel la yidhahdo aysan jirin in haddana qolo walba loo tago la yidhahdo waxbaan sameynaynaa hadda haddana waxa waaye taas waa dib u dhaca weyn ee deegaankaas ka jiray tilmaamaysaa qodobka labaad waa ra-iisul wasaaraha een, waxaan kula tali lahaa ama aan dhihi lahaa een, hadda markii uu imaanaya een, deegaanada galmudug waxaa ka jira siyaasadaan xoogaa inay isku dhow yihiin cadaado iyo dhusmareeb wax weyn oo conflicti kama dhicin waa laba degmo keliya oo la dhihi karo conflicti ka jira laakiin hadda gaalkacyo iyo cadaado conflictia ka dhexeeya cadaado iyo dhusmareebna conflictia ka dhexeeya dhusmareeb iyo cabudaqna conflictia ka dhexeeya siyaasadeed Eh, waxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya khilaafaa ka dhexeeya dad minis marka waxay keenaysaa in wixii meeshii looga yimid xitaa hadda ay kasii ballaarteen oo laisku soo celiyay ayba adkaanayso marka dowladdu yaysan ka macaashin dadku inay sii kala fogaadaan danteeda iyo danta bulshada waxay ku jirtaa in dadku soo dhowaadaan taas marka socodka ra-iisul wasaaruhu sooma kordhin natiijada taaba karo
mahad
socdaalka ra-iisul wasaaruhu waxa uu xoojiyey eh, dhowr iyo labaatan sano burbur soo jiray eh, khilaafaad soo jiray eh, dadaal badan loo soo maray in la xaliyo oo dowladihii isxigay ay xaliyaan usoo maray ayuu ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo xoojiyey in xalkii lasii xoojiyo oo dadkii isfahmaan dadkii is ogolaadaan ee israacaan aayahooda gaarka ha ka tashadan ayadu intaas ayuu ra-iisul wasaaruhu xoojiyey Eh, qiilna uma helayno in la dafiro shaqadaas wanaagsan oo ra-iisul wasaaruhu qabtay oo qof kasta oo soomaaliyeed oo wadanka gudihiisa no- ku jo- ku jooga iyo wadanka dibadiisa joogaba uu arki karo qof soomaaliya oo damiir leh oo aqoon leh oo siyaasadda wax ka fahmayo wax badana la socdaah aqligiisu ma siin karo in la dafiro waxyaabahaas wanaagsan la qabto ra-iisul wasaaruhu shaqo wanaagsan buu ka qabtay galmudug dadkiibuu is ogoleysiiyey oo heshiisiiyey in lagu heshiiyo sistamkii dowladnimo ee ka jiray galmudug lagu heshiiyo system lagu midaysan yahay hore galmudug ku midaysan yahay la abuurana ra-iisul wasaaruhu inay timaado gacan weyn buu ka geystay
waxaa intaa ku idil xubinteenna dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
sanida kaasina wuxuu ahaa xuseen xasan dhaqane oo soo jeedinaya dooda gaaban haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada
kusoo dhowaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka waxaa magaalada london kusoo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur oo jooga washington aan ku bilaabo nuurow wargeyska the standard ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay dowladuhu waa in ay gacmaha isqabsadaan si ay ula dagaalaan argagixisanimada wargeyska ayaa ku bilaabay waxaa nairobi ka dhacay shir muhiim ah toddobaadkan shirkan ayaa abuuraya fursad wanaagsan iyo in si midaysan oo isku xidhan uu gobolku u horumariyo la dagaalanka argagixisada inkastoo dhanka kalena caalamka uu isna dhinaciisa kala tacaalayo sidii loo heli lahaa qorshayaal looga hortegayo dhibaatooyinka dunida ka taagan kulanka nairobi ayaa daba socda shir bishii juun ee sanadkii hore ka dhacay magaalada new york oo uu soo qabanqaabiyey xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres shirkaasi oo noociisu uu sarreeyo waxaa isugu yimid madaxda hay-adaha la dagaalanka argagixisada oo ka socday dalal badan oo dunida ah wargeysku waxa uu intaasi raaciyey nuurow in shirka nairobi uu muhiimadiisa leeyahay kuna soo beegmayo xili ururka xasaradaha dunida ee i c j ay soo bandhigeen bishii sebteembar ee sanadkii hore diraasad ay ugu magac dareen al-shabaab iyo shan sano kadib weerarkii westgate daraasaddan ayaa nuxurkeedu ahaa in dalalka bariga afrika ay weli u nugul yihiin weeraro uga yimaada argagixisada ridwaanow wargeeska ayaa sidoo kale wax ka qoray in dariiqa keliya ee geeska afrika ay uga faa'iidaysan karto fursadahani inay tahay in ay si midaysan ay u wajahaan la dagaalanka argagixisada haatanna wargeyska kale ee ka soo baxa isla magaalada nairobi ee daily nation ayaa wax ka qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo dhexdhexaadinaya kenya iyo soomaaliya oo muran dhinaca badda ah uu ka dhexeeyo wargeyska ayaa qoray nuurow in ethoobiya ay ergo u dirtay dalalka kenya iyo soomaaliya iyadoo doonaysa in muranka dhanka badda ah ee labada dal la xalliyo inta aanu sii xumaan xiriirka diblomaasi ee geeska afrika wargeyska ayaa qoray in mas-uuliyiin labada dal ka socda waa soomaaliya iyo kenya uu ka soo xigtay in abiy axmed oo hadda guddoomiye u ah urur goboleedka igaad uu saddex iyo labaatanka bishan julaay uu qorsheeyey kulan ay isugu iman doonaan uhuru kenyatta iyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo wargeeska ayaa intaasi raaciyey in si kasta oo ay ahaataba aanan weli si rasmi ah loo ogeyn in kulankan uu dhici karo mar haddii madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya aysan si rasmi ah uga hadal wargeeska ayaa sidoo kale qoray in xafiiska xer ilaaliyaha guud ee soomaaliya uu baaritaan ku samayn doono cidda laga soo xigtay dacaayadda iyo warkan aanan jirin agaasimaha warbaahinta madaxtooyada cabdinuur maxamed ayaa isna warkan ku sheegay mid aanan waxba ka jirin ugu dambeynna nuurow wargeyska the guardian ee ka soo baxa magaalada tan london ayaa warbixin dheer waxa uu uga hadlay dhibaatooyinka ka dhasha abaaraha wargeyska ayaa waxa uu si gaara uga hadlay dhibaatada cimilada adduunka in laga dareemayo soomaaliya dunidana aysan iska indhatiri karin xilligan wargeyska ayaa ku bilaabay isbeddelka cimilada waxa ay dhibaato ku haysaa dunida oo dhan gaar ahaana dalalka faqriga ah ayaa saameyntoodu ay aad u xoog badan tahay marka laga hadlayo dhibaatada cimilada sii xumaanaysa sida laga soo xigtay qaramada midoobey dad ka badan laba milyan oo qof oo soomaali ah ayaa waxa ay wajahayaan abaar khatar gelin karta noloshooda iyo nolol maalmeedkooda nuuro wargeysku waxa uu qoray in abaar walba oo dhacda ay sii dabargoonayso wixii ay hanti lahaayeen dadka soomaaliyeed waxaa suuragal ah inay ku waayaan xoolahooda waxaa kaloo dhibaatooyin iyana la kulma dadka beeralayda ah islamarkaana waxaa suuragal ah in marka abaaruhu ay dhacaan aysan haysan wixii ay dib ugu soo kaban lahaayeen xilliga abaaraha waxaa dadka xoolodhaqatada ah ay ku iibsadaan xoolahooda lacag aada u jaban mustafa taahir oo ah madaxa islamic relief ee soomaaliya oo muuqaalkani ku qoray wargeeska ayaa sheegay in shaqaalahooda ay arkeen sida deegaanada soomaalidu iyo cimilada ay ugu kululaatay iyo qoysas ay la kulmeen oo dhibaatooyinka ka dhasha abaaruhu ay ka muuqdaan intaasna waxaannu ku joojinaynaa wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira ay idinla socodsiinayeen anigoo ah ridwaan xaaji oo ku sugan london iyo anigoo ah nuur xasan oo ku sugan washington inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
waa tahay wargeysada ayaan intaas kaga gudbaynaa haatanna bal intuu wakhtigu noo saamaxo nuur ciyaaraha maxaad noo haysaa
mahadsanidaan duray wararka ciyaaraha haddii aan fiirino dhinacaas iyo dalka masar iyo ciyaaraha koobka qaramada afrika waxaa hadda goordhoweed dhammaatay oo qaybtii koowaad soo gabagabowday ciyaar u dhexaysa xulalka ivorcos iyo algeria waxaana hal gool iyo eber ku horkacaysa hadda ciyaarta kooxda qaranka ee algeria waxaana goolka daqiiqadii labaatanaad u dhaliyey ciyaaryahan sufyaan fiquuli goolkaas uu ka helay amaba uu dhaliyey kadib markii uu baas ka helay ciyaaryahan rami bin sabeyni ciyaarta ayaa hadda weli socota waxaana markaasi ciyaartooyda labada dhinac ay soo bandhigayaan ciyaar farsamadeedu ay sarreyso inkasta oo ay dhinaca kubadhaysashada ay aada isugu dhow yihiin oo aad moodda in ciyaarta ay isku dheeli tiran tahay waa tahay ciyaartaasi natiijada ka soo baxda waxaad ku maqli doontaan idaacadeheena xiga isla caawa ciyaar kale ayaa la sugayaa oo ka tirsan wareegga sideedda waxaana fooda isku diri doona xulalka madagaskar iyo tunisiya ciyaartan ayaanan la saadaali karin maadaama labada xulal ay yihiin xulal adag inkastoo madagaskar ay ku cusub tahay sanadkan ciyaaraha qaramada afrika oo ay markii ugu horreysay u soo baxeen xalayna ciyaaro xiisalah ayaa dhacay xulalka nigeria iyo senegaal ayaa usoo gudbay wareega afarta koox waxaana senegaal ay hal iyo eber uga badisay xulka beniin goolka keliya ay ku badiyeenna waxaa u dhaliyey daqiiqadii toddobaatanaad ciyaaryahan idriis gueya idriis geya ayaana baaska goolka uu dhaliyay ka helay ciyaaryahan sadio mane oo ka caawiyay xulka nigeria iyo south africana ciyaaro xiise laheed ayaa dhex martay waxaana laba iyo hal ku badiyey xulka qaranka ee nigeria daqiiqadii ugu dambeysay ama daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta ayayna goolka keeneen goolkii guusha uu u dhaliyay ciyaaryahan william trusty icon goolka koowaad waxaa u dhaliyay kooxda qaranka ee nigeria ciyaaryahan samuel jagwize laakiin south africa ayaa barbaraysay daqiiqadii koob iyo toddobaatanaad markii uu gool u dhaliyay ciyaaryahan bingoni zungu laakiin goolkaasi kuma filnaanin oo tartankii ayay ka heraan xulka qaranka ee south africa ciyaaraha kale ee yurub haddii aan fiirino xiriirka kubadda cagta ee yurub ayaa waxa uu maanta soo saaray qaybsiga lacagaha ee kooxaha ka qaybgalaya tartanada champions leaga yuruba leaga iyo koobka suberkaabka yurub waxaana ay xiriirka kubadda cagta ee yurub ee ueva loo soo gaabiyey sheegeen in dhammaan kooxaha ka qaybgeli doona xilli ciyaareedka soo socda ay heli doonaan dhammaantood oo ay wada qaybsan doonaan lacag dhan laba bilyan iyo sagaal boqol oo milyan oo dollarka maraykanka lacagahaasi ayaa loo kala qoondeyn doonaa kooxaha ka qaybgeli doona labada tartan ee ugu weyn ee labada koox ee isugu soo haray xilli ciyaareedkan koobka ueva champions leaga iyo eurub leaga kooxihii ku wada guulaystay ee kale ahaa liverpool iyo chelsea dhinaca champions leaga koox kasta oo usoo gudubtaa wareega koowaad waxa ay heli doontaa lacag dhan saddex iyo toban milyan oo dollarka maraykanka ah suuqa kala iibsiga ciyaartooyda wararka ugu waaweynna waxaa ka mid ah kooxda manchester united oo aanan weli ka hadal ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaar bool bogba oo sheegay inuu doonayo inuu kooxda isaga tago bogba ayaa ka mid ah ciyaartooyda ugu qaalisan dunida waxaana la sheegayaa inuu doonayo inuu ku laabto kooxdiisii hore ee yuventus ama kooxda kubadda cagta ee real madrid ee dalkaasi sbain oo iyana ka mid ah kooxaha doonaya waa tahay dhegaystayaal wararkii ciyaaraha intaa ah inoo joogeen
aada ayaad u mahadsan tahay nuur haatanna dhegeystayaal waxaan idin soo qabanaynaa heesta noqo mid aan ku ciilbaxo waxaa qaadaysaa fawsiye fanka heestaasi waxaa hore u qaaday fanaanka cabdulla yuusuf hanuuni heestaasi ay ku luuqaynaysay fanaanada fawsiya fanka ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan shut up.